qodobadaanu idinku hayno idaacaddeena saaka iyo caalamka dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa subaxnimo isniin ah bisha oktoobar waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o w somaali com afrikada bari saacaddu waa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada ad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mida maamulka jubbaland oo faahfaahin ka bixiyey khasaare ka dhashay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalaytoo lala beegsaday hoteel ku yaala magaalada kismaayo
mashada rasmiga ah waa sagaal qof oon ayaga ku jirin afartoodii aan ku jirin afartooda markii lagu darana waa saddex iyo toban qof dhaawaca ayaa badan dhaawaca waa afartan iyo toddoba qof waaye
waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka britain oo loo saadaalinayo in ay ra-iisul wasaarihii saddexaad sanad gudihii yeeshaan warbixin ayaanu idinka haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida aan idiin akhriyo dagaal beeleedyo dhul la ysku haysto ayaa ka bilowday dhowaan dalka suudaan iyagoo ka socda gobollo dalkaasi ka mida waxaana la sheegayaa inay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo konton qof halka ay dad kalena ku dhaawacmeen iska horimaadyadaasi gudoomiyaha gobolka blue nile oo inta badan rabshadahaasi ka dhacayaan axmed albaadi ayaa sheegay in deegaanka waa deegaanka loo yaqaano waadilmahi lagu soo rogay bandow habeenkiia kadib markii ay soo cusboonaadeen dagaalada ay iskaga hor imanayaan qabiilooyinka loo yaqaano xawsaha iyo weliba beertiga sida ay sheegayaan dadka goobjoogayaasha ahi iska horimaaadyadan ayaa la sheegay in toddobaad gudihii ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo konton qof tira intaasi ka badani ay ku dhaawacantay sidoo kalena kumanaan kale ay ku barakaceen inkastoo aanay v o edu si madax bannaan u xaqiijin karin tirada dhabta ah ee dhimashada iyo khasaaraha kale ee kala gaadhay labada dhinac ee gobolladaasi ku dagaalamaya xukuumadda suudaan ayaa geysay ciidamo deegaankaasi ka islamarkaana kala dhex gala dadka beelaha ah ee halkaasi ku dagaalamaya dalka britain ayaa maanta oo isniinan la filayaa in la doorto ra-iisul wasaarihii saddexaad muddo sanad gudihiiya xilka ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inay u tartami doonaan wasiirkii hore ee maaliyadda riishi sunaag iyo guddoomiyaha aqalka hoose beni wadow iyadoo loo saadaalinayo in uu xilkaasi ku guulaysto master sunaag oo ah labiyo afartan jir ka soo jeeda asal ahaan dalka britain siyaasadda dalkaasina ka dhex muuqday tan iyo sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii isagoo ra-iisul wasaaraha haatan xilka ka degaysana si weyn ugula loolamay wax ka yar laba bilood uun ka hor markii tartanka ra-iisul wasaarenimada uu dalkaasi ka socday ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi britain boris johnson oo markii hore damac ka galay inuu kursigaasi u tartamo ayaa xalayto soo saaray bayaan uu sheegayo in uu ka hadhay master sunaak ayaana haatan ah qofka rajada ugu badan haysta marka la eego tirada xildhibaanada ee u codaysay dhegaystayaal intaasina waxaa ku eg warkii dunida subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o w washington mas-uuliyiinta amniga ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa v o eda uga waramay inta uu leegyahay khasaaraha ka dhashay weerarkii shalayto ay kooxda al-shabaab ku qaadeen hoteelka tawakal ee magaalada kismaayo wariyaha v o e aadan maxamed salaad ayaa ka wareystay arrimahaasi wasiirka amniga jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhuumaal
waa mahadsantay aadan kismaayo rich ahaa oo argagixisada ahaa oo dadka soomaaliyeed hantidooda gumaadi jiray iyo naftooda mid naftii halliga ah ayaa hoteelka galay markuu galayna waxaa ka dabagalay kuwo kale oo saddex ah oo si fiican u hubaysnaa halkaas ayay galeen ilaahay baa mahadda iska leh markiiba muxuu ahay ciidamada qalabka sida hadday noqon lahaayeen kuwa xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa jubbaland oo sida gaarka u tababaran ayaa markiiba deg deg u galay meesha barnaamijkoodiina waa lasoo afjaray qodobkaasna waa intaas weeyo qodobka labaad waxay geysteen waxyeello oo maaragtay dadka shacabka ay u geysteen meesha iskuol baa ku yaallo u dhow marka ardadii ardayda iyadoo maaragtay soo dareertay ayuu isqarxiyey dad shacab oo hoteelka joogay iyo ardaydii laftooda bannaanka maraysayba waxbaa ku gaaray adugu dhimashada rasmiga ah waa sagaal qof oon ayaga ku jirin afartoodii aan ku jirin afartooda markii lagu darana waa saddex iyo toban qof dhaawaca ayaa badan dhaawaca waa afartan iyo toddoba qof waaye muxuu ahayey dadkii dhintay waa waa intooda badnayd waa la aasay dadka dhaawacana waxaa lagu dabiibahayaa isbitaalka waxaa loo saaray guddi golo wasiire ah iyo maxaanku yidhahdaaye ah oo dadka wixii garanna waa la qaadahayaa wixii de halkaan wax looga qaban karana halkaana wax looga qabanayaa barnaamijkiina waa lasoo afjaray marka xaaladdu intaas weeye waa tahay wasiir sagaalka qof ee aad sheegtay ee dhintay ma dad shacab ba mise ciidamada qudhooda waa ku jiraan
ciidamada laftooda way ku jiraan dad shacab ah iyo ciidamada laakiin shacabkaa badan laakiin ciidankana wuu ku jiraa oo de ciidanka ciidan dagaalamahayo khasab dhaawacna waa soo gaarayaa dhimashana way ku imaanaysaa way ku jiraan ciidanka maxaa yeelay muxuu ahay haddee nin xabad kugu ridaayo oo xabad maxaan ku yidhaha aad ku ridayso oo dhaawacna waa gaarayaa ciidanka dhimashana way ku imaanaysaa waayahay maadaama aad marka hore sheegtay in qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray marka ma baabuur buu sitay mise wuxuu ahaa qof iskii isagu goobta isugu qarxiye maya baabuurka ma sirinin qof naftiya halliga ah oo markay u yar tahay dhowrta maxaanku idhahdaay aad u raran ayaa isku qarxiyey meesha marka waxyaalo badanna wuu geystay laakiin baabuur maaha baabuur maaha markuu isqarxiyeyna markiiba degdeg kuwaanama haddana hoteelka u galay hoteelku hoteel weyn weeye oo dabaq ah dabaqii bay markaa isu qaybiyeen dadka gudaha ku jiray bay waxyeeleen dadka hoteelka jiifay waxyeeleen marka arrintu saasay u dhacday saasay ahayd waa tahay maadaama weerarkaas uu ahaa mid si kedisa ku dhacay inkastoo dee weerarku aada u cuslaa maxaad nooga sheegi kartaa sababta keentay in al-shabaab xilligan ay beegsadaan hotelka tawakal yaase deganaa waas leedahay waa la beegsanayay wallaahi aadanow haddee shabaab soomaaliya oo dhan baa lagala darirahayaa meel kasta oo maxaanku idhaahdaa muxuu ahay ay isleeyihiin dhibaataad u geysan kartaanna way gelayaan laakiin meeshaas waxay ahayd meel hoteel oo bribate ah oo dad shacaba degan yahay marka dawladdu ma degano dad shacabaa degan odayaal iyo nabadoonne iyo ayaa deganaa ragga hadda dhintay waxaa ku jira nin professor oday ah baa ku jiray ragga dhintay oo professor ahaa oo aada u qiimo badnaa marka haddee waxa weeye caaday u leeyihiinba inay maaragtay muxuu ahaa meelaha dadka shacabka ay muxuu ahaayey ay joogaan ay isku qarxiyaan oo haddee sida hoteelada hore oo xamar oo isku qarxin jireen unbay unbuu la mid yahay waxa ku beegayna haddee waxa ku beegay waxa weeye waa naflacaari weeyo oo meesha waa inaan jirno ogaadoy marka wax hadda naf ahoy hayaan ma laha waxa weeye un waktiga un waa naflacaari soomaaliya o dhan baan lagala dagaalamayaa annaguna barnaamijkanaga waa diyaar weeye si toosaan dagaalka u geli doonnaa insha allahu
kaasi wuxuu ahaa yuusuf cismaan dhuumaal oo ah guddoomiyaha amaba aan idhaahda ee ah wasiirka amniga ee dowlad goboleedka jubbaland waxaana uu warramayey wariyaha v o a aadan maxamed salaad aadan kismaayo halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington subax wanaagsan akheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dalka britain sidii aad warkaba ku maqlayseen maantoo isniina waxaa laga filayaa in uu yeesho ra-iisul wasaarihii saddexaad muddo sanad gudihiiya xilka ra-isul wasaarahaasi waxaa ku tartami doona wasiirkii hore ee maaliyadda rishi sunak iyo guddoomiyaha aqalka hoose ee dalkaasi ra-iisul wasaarihii hore ee boris johnson ayaa ku dhawaaqay inuu tartankaasi iskaga hadhay warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
khalkhal siyaasadeed ayaa afartii bilood ee ugu dambeeye ka taagnaa aqalka ingiriiska looga taliyo ee downing street laakiin waxa ay u muuqataa inay taariikh cusubi ka bilaamayso britain isniinta fooda inagu soo haysa waxay u badan tahay inuu rishi sunak noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkan ingiriiska asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa hindiya waa dadka laga tirada badan yahay ee ku nool britain oo ay soomaaliduna ku jirto waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii aan ahayn jinsiga cad ee dalkan xukuma abid tan waxaa iminka keentay kadib markii ra-iisul wasaarihii xilka laga tuuray ee boris johnson saaxiibadii ay sheegeen inuu tartanka ka qaybgelayo isaga laftiisu waxa uu soo gaabiyey fasax uu ugu maqnaa jasiiradaha karebiyanka waxa aanu sheegay inuu u walayn doono boqol xildhibaan oo taageera inkasta oo uu markii dambena sheegay inuu helayba boqol iyo laba xildhibaan laakiin mar dambe ayuu xalay waxa uu sheegay in aanu u tartamaynin waxa uu sheegay inuu haysto xildhibaano ku filan oo u saamaxaya inuu tartanka ka qaybgeli karo laakiin buu yidhi kadib markii aan fekeray waxa iila muuqatay inaanay iminka habboonayn maadaama oo boris johnson saaxiibadii ay hore u sheegeen inuu tartanka ka qaybgelayo fasaxiina uu soo gaabiyey maxaa iminka beddelay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim erari oo ka faalooda arrimaha britain degana magaalada glasgow ee mandaqada scotland guddiga xildhibaanada xisbigu waxay shuruud uga dhigeen cidda rabta inay hogaanka xisbiga qabataa waa inay boqol xildhibaan oo taageero helaan saddexda qof ee isu soo taagay doorashada xisbiguna mid keliya ayaa helay in ka badan boqol xildhibaan oo waa rishi sunak boris johnson waxay taageeradiisa rasmiga ahayd sagaal iyo konton xildhibaan inkastoo uu qoraalkiisi xalay uu doorashada kaga baxay uu ku sheegay inuu haystay boqol iyo laba xildhibaan oo taageersan haddana umay muuqantaas wax la qaadan karo inay tahay kuwa kuwii isaga taageeri jiray ayaa ka diga rogtay wasiir ku-xigeenkii waqooyiga ireland steve baker ayaa ku sheegay inuu noqon doono maqaadiir ku habsata xisbiga muxaafidka ah sidoo kale andrew bridgen oo ah xildhibaan laga soo doorto waqooyiga england ayaa isaguna sheegay inuu boris khatar ku yahay jiritaanka xisbiga waxa kale oo jirta inay guddi baarlamanka ay hay waddo baadhitaan ay ku samaynayaan inuu boris johnson marjar habaabiyey baarlamanka ta ah in ra-iisul wasaare intuu xilka ka dego haddana uu xafiiska ku soo laabto wax la arki jiray weeyaan qarniyadii siddeed iyo tobnaad iyo sagaal iyo tobnaad markii ugu dambeysay ay taasi dhacdaana waxay ahayd kun sideed boqol iyo siddeetankii markaasoo uu william ewart gladstone uu soo dhisay dowladiisii labaad waxaa kale oo ay u muuqataa in ra-iisul wasaaraha la caleemo saarayo oo keliya ee aanay doorashaba dhacayn maadaama oo uu dhaafay boqolkii xildhibaan ee looga baahnaa rishi sunak waxa uu sheegay inuu doonayo inuu xisbiga mideeyo dalkana horumarkiisa ka shaqeeyo haddaba waa kuma siyaasi rishi sunak fursad intee leeg ayuu haystaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xiga liis truss waa kan mar kale maxamed ibraahim haddii wasiirka aqalka hoose ee baarlamanka beny mordant ay heli weydo boqol xildhibaan oo taageeraynta ka horeysa labadiiyo barhka duhurnimo ee maanta rishi sunak ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha toddobiyo kontonaad ee u k waxa uu kun sagaal boqol iyo siddeetankii ku dhashay magaalada southampton ee koonfurta england waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii soddonaad ee wax ku barta ama ka soo baxa jaamacadda oxford waxa uu baarlamanka loo doortay rishi sunak labada kun iyo shan iyo tobankii waxaanu matalaa magaalada richmond ee waqooyiga england ku taala rishi sunak waxa uu haystaa diinta hinduuga waxaana weeye ra-iisul wasaarihii labaad ee aan diin ahaan kristaan ahayn ama ku dhalanin waa isaga iyo benjamin disraeli oo yuhuudi ku dhashay inkasta uu markii dambe kristaacmay rishi sunak waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee aan caddaan ahayn ee uu waddankani yeesho midabkiisa ayaana ka mid ahaa waxyaabaha lagu sababeeyey guuldarradii uu kala kulmay tartankii hore ee bishii sebtembar lasoo gebagabeeyey boqol iyo soddon sannadood ayaa u dhaxaysa doorashadii xildhibaankii ugu horreeyey aan caddaan ahayn ama eshiyaana ee dadabhay naruji oo baarlamaanka ingiriiska loo doortay kii iyo rishi sunak oo maanta lagu wado inuu noqdo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee eshiyaana ee waddankani yeesho in dalka britain muddo kooban laba ra-iisul wasaare xilka laga qaadaa ma sahlana xisbiga mucaaradka ayaa dabcan qaskan doonaya inay ka faa'iidaystaan iyaga oo soo jeediyey in doorasho guud ay dalka ka dhacdo ma u muuqataa in wakhtigii talada xisbiga konserfatifka uu gebagaba yahay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain cabdi xaafid aada iyo aad bay si xun saameyn ugu yeelanaysaa mustaqbalka siyaasadeed ee xisbiga iminka talada hayo ee conservative-ka ah kadib markii arrimihii qalalaasaha siyaasadeed ee xisbigani hareeyey ay keeneen in laba ra-iisul wasaare muddo lix toddobaada gudahood ay xilkii ku waayaan qaskan siyaasadeed ee bilaabay ma ku dami doonaa hoggaanka cusub ee la dooranayo isniinta wakhtiga ayaa sheegi doona laakiin dad badan ayaa aaminsan inaanay weli fari ka qodnayn cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasaad nagala socotaan waa v o a washington dalka jabuuti waxaa shalayto ka furmay shirweyne caalami oo lagaga hadlayo isbeddelka cimilada shirkaasi oo soconaya muddo saddex maalmood ah waxaa madaxda ka qaybgalaysa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wariyaha v o a ramadaan muuse ayaa warbixintan ka soo diray jabuuti shirweynahan oo si heer sare loo soo abaabulay waxaa ka qaybgelaya madax kala duwan iyo ufuud ka socota dalalka degmadan geeska afrika iyo mandiqada jasiiradaha badweynta hindiya oo saamayn adag ay ku yeelatay isbeddelka cimiladu wafdiga soomaaliya uga qaybgelaya shirweynahan waxaa hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xubno badan oo ka tirsan xukuumadda soomaaliya sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaya ufuud kala gedisan oo ka socda dalalka etiyoobiya ruwanda yuganda sudan sud sudan comores turkey khabiiro caalamiya hay-adaha iyo machadyada caalamiga ee u ololeeya ka hortagga isbeddelka cimilada iyo qaybo matalaya bulshada rayidka ee caalamiga ujeeddada shirweynahan ayaa in lagu soo bandhigo waxyeelada iyo saamaynta isbeddelka cimiladu ku yeeshay dalalka dunida gaar ahaan dalalka soo koraya iyo kuwa saboolka iyo qaabka loogu baahan yahay in laga hortago amba wax looga qabto isbeddelka cimilada iyo welibana sidii gacan looga siin lahaa dalalkaasi waxyeelada ka soo gaadhay isbeddelka cimilada madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa tilmaamay waxyeelada iyo isbeddel
Il est confirmé que l'utilisation des combustibles fossiles est l'origine principale de cette situation.
waxaa si cad loo xaqiijiyey in adeegsiga betroolka iyo qaybaha kale loo isticmaalo shidaal ahaan ay yihiin sababta dhalisay isbeddelka cimilada iyo waxyeeladeeda annagoo ah kuwa isticmaala qiyaasta ugu yar ee qiiqa lagu tuurayo hawada haddana waxaa dusha nagaga dhacda waxyeelada ugu weyn ee ka dhalatay isbeddelka cimilada abaaraha fatahaadaha biyaha barakaca xasiloonila-aanta dhuuniga dhibaatooyinka xagga caafimaadka iyo dagaalada ayaa ah dhammaantood waxyaabo dhibaato ba-an u geysanaya dadweynaha ugu jilicsan iyo kuwa ugu saboolsan ee ku nool dunida xaaladda degmadan geeska afrika ayaa mid naxdin badan waayo waxay abaartu halis ku haysaa nolosha dadweyne lagu qiyaasayo toban malyuun oo qof La situation dans la corne de l'Afrique est alarmante. car la survie de 10 millions de personnes est menacée par la sécheresse.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka xoog warramay saamaynta iyo isbeddelka cimiladu ku yeeshay degmadan iyo soomaaliya Millions of people in this region are affected by the food insecurity.
malaayiin qof oo ku nool degmadan ayay arrimahanu saamayn ku yeesheen xasilinta dhuunigooda iyagoo abaaruhu ay u geysteen waxyeello ba-an oo hadda weli loo fidinayo gargaar iyo kaalmayn cunnaa xooluhu waa qaniyadda ay ku nool yihiin inta badan dadweynaha degan degmadan iyagoo abaaruhu ay waxyeello u geysteen xoolaha iyo baadkii iyo biyihii ay dheefsanayeen isbeddelka cimiladu wuxuu soomaaliya ku yeeshay saameyn adag iyadoo waxyeeladaasi ay dibudhac weyn ku keentay horumarka dadweynaha iyo dalka markii aniga dib laygu doortay xilka madaxweynenimada soomaaliya waxaan kolkiiba hirgeliyey wasaarad heer federaala oo si gaara u qaabilsan arrimaha isbeddelka cimilada iyo wacnaanta deegaanka My re-election in May, in mid-May this year, was to create the first federal Ministry of Environment in the history of, in the history of Environment and Climate Change in the history of Somalia.
dhinac kale madaxweynaha jabuuti iyo madaxweynaha soomaaliya ayaa si wada jira u dahfuray dhismaha xarunta cusub ee la socodka iyo cilmi baadhista isbeddelka cimilada munaasibadda waxaa kaloo ka qayb galay ufuud kala duwan oo ka socda dalalka deriska degmadan geeska afrika dalalka kulaala badweynta hindiya iyo khabiiro caalamiya oo ololeeya arrimaha isbeddelka cimilada xaruntan cusub oo ah heer degmo ayaa qaabilsan la socodka iyo cilmi baadhista isbeddelka cimilada iyadoo ka kooban qaybo kala gedisan oo ay ugu muhiimsan tahay qaybta shaybaadhka oo si casriya loo qalabeeyey iyadoo si gaara xoogga saari doonta qaybaha qaabilsan wax soo saarka loogu talagalay in laga hortago dhibaatooyinka iyo waxyeelada ka dhasha saamaynta isbeddelka cimilada xaruntan cusub waxay kaloo qaabilsanaan doontaa wada shaqaynta iyo iskaashiga ay isku weydaarsanayaan wixii macluumaada dalalka degmadan geeska afrika iyo kuwa badweynta hindiya sidii kolba loola socon lahaa dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada dunida rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
dhegaystayaal idaacaddeenni subaxnimo ayaa gabagaba kusii dhow turkiga ayaa toddobaadkan sheegay inuu isbarbar taagayo dalka sacuudi arabiya kadib markii muran ku salaysan soo saarista shiidaalku uu dhex yimi maraykanka iyo turkiga wariyaha v o a ee qaahira xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray
dowladda turkiga ayaa muujisay inay diyaar ay u tahay in ay garab istaagto boqortooyada sacuudi arabiya xilli xiisad ay haraysay xiriirka sacuudi arabiya iyo maraykanka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga mawluud oglow ayaa sheegay in maraykanku aanu cadaadis saari karin sacuudiga kadib markii ururka obeg ku dhawaaqay inuu dhimayo wax soo saarka inkastoo maraykanka uu diidan yahay tallaabadaasi waxaanu aragnaa mid aan sax ahayn dowlad u hanjabaysa sacuudi arabiya gaar ahaan xiliyadan dambe ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi turkiga sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa sheegay inaysan sax ahayn in maraykanka arrintani u adeegsado cunsur cadaadis uu ku saarayo boqortooyada sacuudi arabiya ama waddan kale xeeldeerayaasha bariga dhexe ayaa u arkaa tallaabada dowladda turkiga mid taageero weyn u ah dowladda sacuudi arabiya oo cadaadis weyn kaga imaanaya dhinaca dowladda maraykanka oo ka mid ah dowladaha isbahaysiga ay la tahay haddaba shaah obakar caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay garab istaaga dowladda turkiga ay u muujisay boqortooyada sacuudi arabiya waxay la tahay laba qodob baan xaggaa soo qaadan waa qodobka koobaad isku soo dhowaansho iyo isbahan dhex maray labada dal ee turkiga iyo sacuudiga waxaan wadoogsoonnahay xidhiirka sacuudiga iyo turkiga ayaa xumaaday laga soo bilaabo kacdoonadii dowladaha carabta ka dhacay kaasoo turkigu taageero u ahaa islamarkaana sacuudigu lidka ku ahaa khilaafaadkii dowladaha khaliijka iyo qatar dilkii jamaal khashuqji qodobka labaad waxaad moodaa xidhiirka maraykanka iyo turkigu inuu tashwiish ku kala dhex jiro iyagoo faylar fara badan ku kala aragtiya duwan ay ka mid yihiin gaasta ay rabto israa'il inay u dhoofiso yurub islamarkaana ay dhex mariso gaas taasuuna turkigu raali ka ahayn maraykankuna uu garabku ka siinayo ballanqaadkii maraykanka ee ahaa diyaaradaha efsigistiinka oo ilaa haatan aan fulin sidoo kale turkiga oo doonaya isagu inuu noqdo suuqa gaasta bedelka rusia ee yurub islamarkaa uu rabo gaastiisa iyo gaasta uu libiya kasoo jiidayo inuu wadankiisa marsado madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa toddobaadkii hore sheegay in cawaaqib xun ay ka dhalan doonto xiriirka maraykanka iyo sacuudiga kadib markii ururka obega uu ku dhawaaqay inuu hoos u dhigay bartilmaameedkiisa wax soo saarka ee dhinaca saliidda wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya amiir faysal bin farxaan ayaa dhankiisa marsii horeysay sheegay in go-aanka ururka obega uu yahay mid dhaqaale oo keliya ayna si wada jir ay u gaareen dalalka xubnaha ka ah ururkaasi dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa walwalka muujinaya meesha ay saldhigan doonto xiisada ka dhexelowsan xiriirka dowladaha sacuudi arabiya iyo maraykanka haddaba shaax caydiida ayaa mar kale sharaxaya waxa ay ku dambeyn doonto xiisada haraysa ee xiriirka dowladaha sacuudi arabiya iyo maraykanka oo ah laba dowladood oo iskaashi weyn uu ka dhexeeyey sannado aada u foga cawaasifta dhalisa cadaadiska una dhexeeya maraykanka iyo sacuudigu wuxuu leeyahay taxaniya taariikh soo jireena laga soo bilaabo kii maraykanku markuu sacuudiga u aqoonsaday boqortooyada sacuudiga ilaa kii shirkada maraykanka standard oil ay heshay heshiiska qodista shidaalka sacuudi arabiya ilaa kii madaxweynaha maraykanka ee rosevelt markuu kula kulmay markabka dagaalka u s s boqorkii sacuudiga cabdilcasiis ilaa kii waa heshiisku sacuudigu ku helay hubka maraykanka ilaa kii waa heshiiskii bakistan iyo sacuudi arabiya ay ku dumiyeen midowgii sofieti ilaa kii waa dagaalkii sadaam uu ku soo qaaday khaliijka carabta ilaa dii markii la qarxiyey daarihii maraykanka ilaa dii markuu maraykanku ku duulay ciraaq ilaa kii markuu bilaabmay isbedelkii dowladaha carabtu wuxuu ku dhammaanayay saldhig iyo is-afgarad arrimahan ayaa imaanaya xili xiriirka dowladaha carabta iyo turkiga uu soo hagaagayo sanadihii ugu dambeeyey kadib markii ay garwaaqsatay xukuumadda ankara in ay wax ka bedesho siyaasadeeda ku wajahan dalalka carabta gaar ahaan kuwa khaliijka xuseen saxnuuni v o a kahira
haatanaha dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa heesta suleekha iyo fanaanka xuseen shire jooqle idaacaddeedii subaxnimo ee saakii caalamku waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo